galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa axad bisha januari ee sanadka labada kun shan iyo labaatankuna waa labiyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtaiyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtaiyo wararka v o e waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiinta sare ee ka socda dalalka reer galbeedka iyo kuwa bariga dhexe oo maanta oo axada ka arrinsanaya arrinta suuriya iyagoo ku shiray dalka sacuudiga sidoo kale waxaad maqli doontaan isbaarooyin caqabada ku ahaa dadka safarka ah iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo laga qaaday gobolka hiiraan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaad sidoo kale maqli doontaan gudoomiyaha gobolka iyo annaga xisbigeenaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay waxaanu diyaar u nahay in aan la shaqayno waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka minnesota waxaanu diyaar u nahayna inaan difaacno
sidoo kale waxaad maqli doontaan dab xoogan oo weli faraba'an ku haya qaybo ka mida gobolka californiya ee dalkan maraykanka iyo warar kale oo xiisale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida etoobiya iyo soomaaliya ayaa ku heshiiyey in ay dib u soo celiyaan oo kor u qaadaan xiriirkooda labageesoodka ah iyada oo lamarayo loona marayo wakiilo diblomaasiyadeed oo buuxa oo ka howlgala caasimadahooda sida lagu sheegay bayaan wadajir ah oo ay soo saareen sabtidii heshiiskan ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed uu magaalada adis ababa ee caasimada etoobiya uu si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud labada hogaamiye ayaa yeeshay wadahadallo heer sare ah oo diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo ka shaqaynta mudnaanta ay wadaagaan bishii abril sanadkii soomaaliya ayaa musaafurisay safiirka etoobiya ee muqdisho kadib murankii heshiiska badda ee somalilan xiisadaas ayaa la xaliyey kadib heshiiskii ankara oo ay dhexdhexaad ka ahayd dowladda turkiga bayaanka wadajirka ay soo saareen madaxda soomaaliya iyo etoobiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada madaxweyne ama labada hogaamiye ay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in safaaradahoodu si dhow uga wada shaqeeyaan madalaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka si ay uga wada hadlaan danaha ay wadaagaan iyagoo ku celceliyey ballanqaadkooda ku aadan fulinta heshiiska ankara waxa ay isku raaceen in ay dedejiyaan wadaxaajoodyada farsamo ee ku xusan heshiiskaasi booqashada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee etoobiya waxay noqonaysaa safarkiisii ugu horreeyey ee rasmi ah tan iyo markii wadaxaajoodyadu uu garwadeenka ka ahaa turkigu ay xalliyeen khilaafaadkii muddada dheer soo jiitamayay ee labada dal caasimadda boqortooyada sacuudiga ee riyaad ayaa maanta oo axada marti gelinaysa kulan caalami ah oo looga hadlayo xaaladda suuriya iyada oo ay ka qaybgalayaan wasiirada arrimaha dibadda ee waddamo carbeed iyo weliba waddamo yurub ah shirkan ayaa ah shirkii ugu horreeyey ee noociisa ah tan iyo markii nidaamkii bashaar al asad meesha laga saaray bishii hore wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya ascad xasan ashaybaani ayaa sabtidii fiidkii gaadhay magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee rasmiga dalkaasi ee s b a shirka waxaa sidoo kale ka qaybgelaya wasiirada arrimaha dibadda ee sacuudiga masar imaaraadka qatar baxrayn ciraaq iyo urdun sarkaal sacuudi ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee faransiiska ee a f b ayaa sheegay in shirka axadda maanta ah uu ku koobnaan doono ka koobnaan doono laba fadhi midka koowaad oo u gaar ah dalalka carabta iyo mid labaad oo ballaaran kaasoo ay ka qaybgeli doonaan turkiga faransiiska midooda yurub iyo qaramada midoobay shirkan ayaa waxaa ka qaybgelaya dalalka xubnaha ka ah golaha iskaashiga khaliijka guddiga xiriirka wasiirada arrimaha suuriya iyo carabta oo ka kooban masar lubnaan urdun iyo ciraaq iyo sidoo kale dalalka maraykanka faransiiska turkiga iyo boqortooyada britain milatariga israa'iil ayaa sabtidii fiidkii shaxlay sheegay in afar askari oo ay ku dhinteen waqooyiga marinka kaza halkaas halkaas sarkaal iyo askari kalena ay si diiran si daran aan idhahday ugu dhaawacmeen isla goobtaasi wargeyska times of israel ayaa sheegay in lix askari oo israa'iili ah ay ku dhaawacmeen weerarka iyada oo baaritaan hore oo milatarigu ay sameeyeen lagu ogaaday in askarta ay la kulmeen weerar toos ah iyo qarax miino ah oo ka dhacay magaalada beyt xanuun tirada askarta israa'iil ee ku dhintay dhulka falastiin tan iyo markii israa'iil ay bilowday duulaanka dhulka ah oo jawaab u ahayd weeraradii xamaas toddobadii oktoobar ayaa gaaraysa afar boqol iyo saddex askari oo israa'iili ah dhanka kale wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa hore u sheegtay in labiiyo soddon qof oo falastiiniyiin ah ay dhinteen halka boqol iyo saddex iyo sagaashan kalena ay ku dhaawacmeen duqaymo israa'iil ay ka geysatay labadii maalmood ee lasoo dhaafay dhinaca kale dadaalada lagu gaarayo heshiis xabajoojin ah iyo sii deynta maxaabiista ayaa sii socda maalinteedii oo iyagoo gelaya maalintii afar boqol iyo lix iyo afartanaad ee dagaalka ka socda marinka khaza wararka qaar ayaa tilmaamaya in horumar laga sameeyey heshiiska iyadoo maamulka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo aan weli xilka la wareegin uu ku lug leeyahay kooxaha dabdemiska ayaa dadaal xoogan ugu jira daminta mid ka mid ah dababkii ugu weynaa ee kaymaha ee ka socda magaalada los angeles ee dalkan maraykanka kaas oo hadda ku dhow gaadhista xaafadaha ugu hodansan magaalada diyaarado tiro badan ayaa biyo iyo waxyaabaha ka hortaga dabka ku shubaya buuraleyda uu dabku qabsaday si loo xakameeyo dabka oo ku fiday in ka badan kun higtaar oo kale isagoo haddana halis ku haya goobo cusub oo hor leh waxaa la filayaa in dabaylaha xoogan ee habeenkii soo kacaya ay sii hurin doonaan dabka kaas oo durbaba saameeyey amaba sababay dhimashada ugu yaraan koob iyo toban qof halkaas intaasna waxaa nugu dhegeystayaal warkii caalamka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a hogaanka bulshada rayidka ah iyo qaar ka mida ganacsatada soomaaliyeed ayaa bogaadiyey tallaabo isbaarooyin labadii maalmood ee lasoo dhaafay looga qaaday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan halkaas oo ay caqabado kala kulmayeen dadka safarka ah iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee deegaanka maamulka hirshabeelle oo ka hadlay qaadista jidgooyooyinka ayaa u sheegay v o e da in ay iyagu kaashanaya dowladda federaalka ay ka shaqaynayaan sugidda amniga wadooyinka haddaba warbixin ku saabsan jidgooyada la qaaday iyo sababaha keenay in ay soo laabtaan waxaa inoo diyaariyay cabdilqaadir maxamed samankaab isbaarooyinka ayaa laga qaaday gobolka hiiraan gaar ahaan inta u dhexaysa magaalooyinka beledweyne iyo matabaan ee gobolkaasi waxaa dhibaato ku qabay dadka safarka ah iyo dhaqdhaaqyada ganacsi ee isaga kala gooshayey gobollada dhexe ee dalka iyo caasimadda dadaalka lagu qaaday jidgooyooyinkan ayaa waxaa hormuud ka ahaa taliyayaasha nabad sugidda qaranka iyo ciidanka xoogga dalka oo maalmahan ku sugnaa gobolka hiiraan wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure ayaa v o eda uga warramay isbaarooyinka la qaaday isagoo sheegay in waddada ay hadda furan tahay
isbaarooyinka waddada dheerna waa laga qaaday laakiin caqabada ugu weyn caqabada ugu weyn waxaa ka jirta xerada ciidamada ee lamagalaay oo ciidamadu ay qayb ka yihiin caqabadda marka hadda taliyihii ciidanka xoogga dalka markuu yimidna waxaa laga qaaday xerada gudaheeda iyo waddada dheer intaba caqabadii waa laga qaaday taliyayaashaas iyo rag siyaasiyiin isugu jiro waa intaba u yimideen oo wasiirka batroolka cusub iyo saraakiishaas ayaa mataqaanaa la falgalay dadkii la fadhiisteen kulamaday la yeesheen waxaa soo baxday in waddada la furo waddadiina waa la furo ismaaciil cabdi ciyow oo ka mid ah ganacsatada gobolka hiiraan oo bogaadiyey isbaarooyinka la qaaday ayaa isagoo ka hadlayay telefishinka dowladda soomaaliya u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay jidgooyada la qaaday wuxuuna ugu baaqay ganacsatada inay dib u bilaabaan howlahooda
runtii anu haddaan ganacsatada gobolka nahay dhibka magaalada ka jiraan soo dadkao dhan haayo haddana qolada ugu daran ee uu hayaan ahayn waxaan rabnaa inaanu mahad celinno howsha magaalada ka socoto qaybta ugu horreysa ay ka dhacday oo si wanaagsan ay u fushay magaalada beledweyne waxyaabaha la degay oo qarribay waxa koowka ah isbaarow isbaaro waxaan rabnaa inaan cod dheer ku sheegno maanta magaalada beledweyne ma taallo shirkan jaraa'id marka wuxuu daaran yahay inaanu mahad celinno dhammaan horta bulshada gobolka hiiraan khaasatan howshaan dadkii soo bilaabay dhammaan dadka ka socda dowladda dhexe ee gobolka imaaday ee howshaan u istaagay welina ay qabiid u tahay gobolkan wuxuu lahay ganacsi ballaaran ganacsigaas waxaa aad u naafeeyey isbaarooyinka waxaan rabnaa inaan u sheegna ganacsatada daytaa xoolaaleyda daytaa ganacsatada kale inay waddadu maanta furan tahay xoolihii lagu soo celiyo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxuudiin shaatax oo isagana bogaadiyey qaadista isbaarooyinka ayaa v o a u sheegay inay wax badan ka bedeli doonto nolosha dadka iyo amniga deegaanka culaysyo badanna ay bulshada ka qaadi doonaan in hadda isbaarooyinkaas la qaado oo hadda juhdi badan dowladda federaalkana ay geliso runtii wax aada iyo aad maaragta waxay ugu bedelaan nolosha dadka iyo haddii aan isku socodka iyo haddii ahaan laheedba dadkii inay magaalooyinkooda ku nagaadaan amniga iyo waxaa sahlanaanayo isku socodka gaadiidka oo runtii markaa sabab u ah inuu markaas geeyo waxyaabaha markaas loogu baahanya deegaanada marka isbaarooyinka waxay culays ku noqdeen gaadiidkaas qaadayo haddii ahaaleed raashin haddii shidaal haddii wax kale ahaa laheedba geenaya deegaanada sita inay maaragtaa ay istaag noqdaan oo culeys badan oo fuulo dhinaca amniga taana mataqaanaa ay nolosha dadka ay saameyn ku yeelato waxaa kaloo mataqaanaa isbaarooyinkan ay xal u noqon karaan ka qaadistooda inay dadku markaa niyaddooda degto oo markaa ay aaminaan in ay amni haystaan oo amnigaas u suurtagal ka dhigi karo inay maaragta noloshooda ay sida caadiya u maareeyaan marka runtii aaday u fiican tahay waxa ugu muhiimsan oo keliya waxa ay tahay waxaan soo aragnay isbaarooyinka inta badan markay bataan oo xaalad xun gaaraan ayaa loo dhaqaaqaa in xal laga gaaro markii la xaliyin hadda waa la iska dhaafaade meeshooday kusoo laabtaan marka waxaa mar kastaba laba horaan ah in deegaanka uu helo maamul dowladeed oo markaa xakameyn karo inay waxyaabaas dib usoo laabtaan muhiimadda ugu weyn taas waaye in waxaana soo laalaaban oo laga gudbo iyadoo daras lagu sameynaya waxyaabaha markaas keeni karo wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure ayaa weydiiyey sababaha markii horeba keenay inay bataan isbaarooyinka la qaaday oo caqabad ku ahaa bulshada gobolka hiiraan gaar ahaan agagaarka magaalada beledweyne
walaalow laba noocay isugu jiraan siyaasiyiin iyo siyaasiyan qabasho siyaasadeed oo dad siyaasiyiin oo stateka u qabaan ay leeyihiin waxaan rabnaa in stateka caqabad ku yihiin oo mataqaana tabasho siyaasad u qabaan iyo dad maleeshiyaada oo aan nidaamka fahamsanayn oo jidgooyooyinkaas wadagal ku samaynayo iyo dad siyaasiyiin oo isticmaalayo ayaa caqabadda keenay marka ugu horreysana caqabaddaasu isfahmi waayi dadkaas siyaasiyiinta iyo maamulkeenna ka dhexdhacay in in muddaana taagnaay oo dad badan oo hadda maanta xalka aan qayb ka ahayn ay qayb ka ahaayeen dad hadda xalka qayb ka oon ay qayb ka yihiin waxaa umalaysaa marka in wakti la gaaray oo dadku ay daaleen oo xalka in las waraysta la gaaray marka siyaasiyiintii shalay sameynayay in isfahmiwaagan u dhaco oo caqabadahan yimaadiin oo jidgooyinka la sameeyo oo waddooyinka la xiro inay maanta xalka ka shaqeynaan moodaa marka waxyaalaha haddaba aan isleeyahay waxbaa soo hagaagay oo xal waa la gaari karaa annaguna diyaara u nahay ayaguna ay soo ay ogaadeen in caqabadaha qaarkood ay ka fiican tahay in la wada hadlo ha wasiir hadda isbaarooyinkii waa la qaaday ama jidgooyooyinka dabcan isu socodka ayaa fududaan doona markii hore dabcan maysan oolin caqabadihii keenana dabcan waa ka soo hadashay inay isbaarooyinkan yimaadaan marka hadda si aysan mar kale usoo noqonin jidgooyooyinka dadkana aan loogu dhibaataynin idinka maamulkiina hirshabeelle iyo dowladda federaalku iskaashanaya maxaa xiga tallaabooyinka xiga ama idinkaga qorshaysan si aysan mar kale usoo noqonin
amniga in la wada sugo annaga waxaa noo qorshaysan inaan ka shaqeyno amniga iyo maamul wanaagga annagoo kaashanayna dowladda dhexe ciidamadeeda qalabka sida militariga iyo iyo nabad sugidda iyo booliiska booliiska dowlad goboleed goboleedka hirshabeelle iyo hay-adaha amniga hirshabeellena waxay ka shaqeyn doonaan sidii ay amniga gudaha uga shaqeyn lahaayeen gobolka hiiraan ayaa ka mid ah meelaha ay dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle oo kaashanaya dadka deegaanka ay ka fuliyeen howlgallada ugu waaweyn ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab laakiin dhinaca kale taasi waxaa barbar socday isbaarooyin ay maleeshiya dhiganayeen kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo miciishada daruuriga ah
aad ayuu mahadsan yahay cabdilqaadir maxamed mursal samakaabo inala socodsiinaya warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a wasiiradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiin sare oo dalalka reer galbeedka ah iyo kuwa bariga dhexe ayaa maanta oo axada magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga kula kulmay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda suuriya kulankaasi oo ahaa kii ugu horreeyey oo heer gobol ah oo ku saabsan suuriya tan iyo bishii hore oo xukunka laga tuuray madaxweyne bashaar al asad warbixin ayaa arrintan ka qortay wakaaladda wararka reuters waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka annalina bayrborg ayaa gaartay magaalada riyaad subaxnimadii axadda maanta ah ka hor kulanka ay la yeelanayso wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya ascad xasan al shaybaani wasiirada arrimaha dibadda ee sacuudiga masar imaaraadka carabta qatar baxrayn ciraaq urdun lubnaan iyo turkiga ayaa dhammaantood ku sugan magaalada riyaad kulanka axadda maanta ah oo ay weheliyaan wakiilo ka kala socda midowda yurub iyo maraykanka jabhadaha ayaa weerar ay qaadeen ku riday nidaamkii bashaar al asad siddeeddii disembar iyadoo fallaagada islaamiga ah ay hormuudka ka tahay hay-ad taxriir ashaam ee h t s loo soo gaabiyo ay dhiseen dowlad kumeel gaar ah oo shaybaani u magacowday wasiirka arrimaha dibadda wadahadallada ka dhacaya riyaad ayaa noqon doona mid ay carabtu hormuud ka tahay waxaana diiradda lagu saari doonaa tallaabooyinka xiga ee beesha caalamku ay qaadi karto si ay u taageerto maamulka kumeelgaarka ah ee suuriya oo ay ku jiraan habab lagula xisaabtami karo nidaamkii bashaar al asad dembiyadii dagaal ee uu u geystay dadka reer suuriya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee britain kulanka ayaa ah kii ugu horreeyey oo ay ka qayb galaan hogaamiyaasha cusub ee dalka suuriya iyo madaxda ugu sarraysa ee waddamada reer galbeedka waxaana hogaamin doona sacuudiga waxa uu daba socdaa kulan diblomaasiyiin sarsare oo ka socda maraykanka ingiriiska faransiiska jarmalka iyo midowda yurub ay magaalada rom ee dalka talyaaniga ku yeesheen khamiistii kaasi oo ku saabsanaa suuriya iyo shir taariikhi ah oo urdun ay martigelisay bishii disembar markaasi oo dowladaha gobolku ay muujiyeen walaac cusub oo ku saabsan hogaamiyaasha islaamiyiinta ah ee la wareegay talada suuriya iyo sidoo kale waxa ay u baahan yihiin inay sameeyaan si ay u helaan aqoonsi caalami ah shirka axadda maanta ah ayaa imanaya iyadoo maamulka cusub ee suuriya uu ku baaqayo in laga qaado cunaqabataynta reer galbeedka si ay taasi u caawiso in dhaqaalaha caalamiga ahi uu ku qulqulo magaalada dimashik jarmalka talyaaniga iyo faransiiska ayaa maalmihii lasoo dhaafay u ololeynayay in cunaqabataynta midowda yurub ee suuriya la dabciyo laakiin go'aanka kama dambaysta ah ayaa laga yaabaa inuu ka yimaado oo keliya midowda yurub maraykanka ayaa isniintii waxa uu soo saaray in cunaqabatayntii uu ka dhaafay la macaamilka hay-adaha dowladda ee suuriya muddo lix bilood ah oo ka bilaabanaysa markii uu dhammaaday xukunka bashaar al asad si ay isugu dayaan in la fududeeyo qulqulka gargaarka bini'aadanimo ee siiriya dhinaca kale hogaamiyaha suuriya axmed al sharca ayaa sabtidii magaalada dimashik waxauu kula kulmay ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ah ee lubnaan najiib miiqaati si loo hagaajiyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyadoo labada dhinac ay diiradda saareen xoojinta xadka ay wadaagaan safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee hogaamiye dowladeed uu ku tago dalka suuriya tan iyo markii bashar al asad talada laga eriyey siddeeddii disembar waana booqashadii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare lubnaani ah uu ku taga dalka ay deriska yihiin ee suuriya muddo shan iyo toban sano ah xiriirka u dhexeeya dimashik iyo beyruud ayaa had iyo jeer waxaa ku jiray madmadow tan iyo markii ay noqdeen dowlado madax bannaan kun sagaal boqol iyo afirtimeeyadii waddamadan ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan sugidda xuduudaha dhulkooda kala xadaynta xuduudahooda dhuleed iyo sidoo kale xuduudahooda badeed ee ay wadaagaan sida uu sheegay miiqaati kulanka kadib ku dhowaad siddeed boqol oo kun oo qof oo suuriyaan ah ayaa qaxooti ahaan uga diiwaan gashan gudaha lubnaan laakiin saraakiisha ayaa ku qiyaasaya in tiradu intaasi aad uga badan tahay waxaana ay sheegeen inay culays weyn ku hayaan adeegyadii guud ee lubnaan al-sharca ayaa sidoo kale xuduudaha waxa uu ku tilmaamay mudnaantiisa koowaad waxaana uu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen lacagaha suuriya ee lagu kaydiyo bangiyada lubnaan kuwaasi oo aan la heli karin sababo la xidhiira dhaqaale xumo baahsan oo dalka lubnaan ka jirtay shantii sano ee lasoo dhaafay in badan oo ka mid ah muddadii kontonka sano ahayd ee qoyska reer asad ay xukunka hayeen suuriya waxa ay saameyn aad u weyn ku lahayd dalka lubnaan iyadoo ay ciidamo ka joogeen lubnaan muddo sagaal iyo labaatan sannadood ah ilaa sannadkii labadii kun iyo shantii oo ay wajaheen mucaaradad baahsan oo kaga imaanaysay dad badan oo lubnaaniyiin ah
aad ayuu mahadsan yihin maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a shaqaalaha debdemiska ee gobolka californiya dalkan maraykanka iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa weli la halgamaya deminta dabkii ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada los angeles ee gobolka california sida ay xaqiijiyeen saraakiisha in ka badan toban qof ayaa la xaqiijiyey in dabkan ay ku dhinteen iyada oo laga digay tiradu intaas in ay ka badan karto haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dabkan ayaa cabdulqaadir samakaab waxa uu ka waraystay axmed deeq cabdi dool oo ka mid ah soomaalida farakutiriska ee ku nool duleedka magaalada los angeles waxaanu uga waramay wararkii ugu dambeeyey ee dabka waxaana marka hore weydiiyey waxa uu kala socdo xaaladda walaal samakaab aada baad u mahadsan tahay waxaan kala socda waxaa waaye dabkan inuu yahay taariikhi ahaan hadda sidii la sheegayay dababkii dababka ugu weynaa los angeles inuu yahay dowladdana dadaalkeeda ma yaro ayagana dad kaloo ayagana waxaa jira volunteering sameynaya oo isku dayay inay dadka ka caawiyaan magaaladana way kala go-an tahay waxyaalo meelo badanna bandoobaa la geliyo oo iyo dadkii dabka hareerahooda ku saabsanaana ayagana waxaa la yidhi waxaa loo sheegay inay guryahooda ka kaxaan marka helikobtero dowladdu way ku daminaysaa baabuurta dabdamiskana way isticmaalaysaa ilaa gobolladii dariska ahna way usoo gurmadeen si ay u caawiyaan magaalada los angeles dabka uga caawiyaan marka debka haddii aad sawir ka bixiso intuu la eg yahay xaddiga debka muxuuse kaga duwan yahay dabab hore oo kaymaha ka kici jiray dadki meesha laga joogay dowladda markay ka hadlayeen waxyaalaha uga duwayaan waxay ku dhacayaan waxay u egyahaan meel bam lagu qarxiyo bam nuclear meeshii lagu qarxiyo inay u eg tahay camal meel lagu baaba'ay oo lagu rogmaday oo qiyaamo uu ka dhacay bay u eg tahay dheheen waxaana taas keenaysa masaafada uu dabka yahay iyo iyo iyo istiirka uu ku socdo dadka taas oo keenayso wuxuu ku soo aaday hawo badan hawo dabaylo badan oo socda marka dabaylihii iyo hawadii iyo wixii baa isqabtanaya saasaa keentay marka inuu si xooli ah oo u dhaco sida la wada og yahayna gobolkan californiyana waa gobol saxaro ah oo mar walbaba abaar ah marka abaartaas iyo dabkan iyo hawadan iyo taas baa bedelaysa inuu dababkan dabkii la yaqaanay aanan ahayn waa gartay marka dabkaas waa ka hadashay xawliga uu ku socdo meeshuu ka dhacay ama uu ka socdo bal goormuu dabkan bilowday sideese ayuu ku bilowday axmedow dabkan maalintii khamiista ahayd galabteedii ayay sheekadiisu nagu bilaabatay nasiib xumo ilaa hadda siduu ku biloomay iyo qofkii bilaabay lama garanayo mar baa la dhahay qof baa la qabtay laakiinse gadaal dowladda waxay ka xaqiijisay inaan inuu inuunu qofkaas ahayn ku shaqo lahayn howlo kale loo haysto laakiinse maalintii khamiistii ahayd ayuu saddexdii galabnimo dabkan bilownaday marka meeluhu ka bilowdana wuxuu ahayd ilaa shan meelood ayuu dabka ka socday hadda laba meelood waa la qabtay baa la sheegayay oo u dhiganta boqolkiiba shan iyo toban laakiinse meelihii kaleeto oo ugu waaweynaa oo sida xaafadda la dhaho baalasayd la dhaho maalin maalinlahaas ilaa hadda waa la qabanayaa
waa gartay marka axmedow bal haddii aad dul istaagto khasaaraha ilaa iyo hadda uu geystay dabka intee ayuu la egyahay yo khasaaraha dhimashada hadda waxaa la sheegayaa ilaa saddex iyo toban qof inay dhinteen saddex iyo toban qofna lala-yahay waa intaas waa la sheegay khasaaraha lacageedna idinkana waxaa la dhahay ilaa boqol iyo konton bilyan oo doolar waa lagu kisaa dooyaasaya waxaan horey loo arkin waaye ilaa iyo labiyo toban kun oo gurina wuu burburiyey taasna waxaa soo raacda ilaa boqol iyo konton kun oo gurina waa laga kaxay dadka kaxay waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris iyadana waxaa la sheegayaa gurigeeda in laga kaxay marka niyahow dad badan baa aad u kaxay oo u badnaa dad taajirin ah meeluhu dabka ka dhacana waxay u badnaayeen meelo dadkii dad ladan ay degaan
magaalada los angeles waa magaalo aada u weyn oo ay ku nool yihiin in ka badan ilaa iyo saddex milyan oo ruux marka dadka degan siduu u saameeyey dabkaasi
niyo horta magaalada meeshuu dabka ka dhaca hadda aan ku sheegay mana inta kaleeto magaalada iyada waa la kala xiray oo lama kala socdo korontadii dad guryo badan ay korontada ka maqan tahay freeweyadi waaweynaa ee magaalada dhex mariyana iyadana way go-an yihiin taasna waxaa kasii daran xitaa dadkii meelaha xoogaaga u jiray ahaa iyadana dhinacii qiiq iyo ciryaamo ayaa meel walba is haysata marka niyahu magaalada dhan bu magaalo gabagabaysan waayo oo maanta la dhihi karo inuu sida dagaal ka socdo oo kale waayo magaalo oo aanan waxba ka socon oo nin walbaba tiisi iyo qoyskiisi iyo reerkiisi ceyrsanaayo sidoo uga badbaadin lahaa waaye magaalo weeraysan waaye
ma jiraan soomaali badan oo degan magaaladaasi
iyo soomaali badan way degan tahay laakiinse nasiib wanaag wax hadda soomaali oo wax ku noqday laiima soo sheegin laakiin soomaali badan oo dadkii beriga hore ah way degan yihiin arday badanaa wax ka dhigata niman badan oo soomaali ana way degan yihiin oo darawalayaal bay ka yihiin laakiinse wax khasaare a lama soo sheegin hadda
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxauu ahaa axmed deeq cabdi doole oo ka mid ah soomaalida ku nool duleedka magaalada los angeles ee gobolka california oo u waramayay wariyaha v o ed cabdulqaadir maxamed mursal samakaab halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda kenya ayaa sheegtay inay xoojisay ammaanka xadka ay la wadaagto soomaaliya sababo la xidhiira colaadihii dhowaan ka dhacay jubbaland warbixintan waxaa magaalada gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire kulankan ay ka soo qayb galeen dhammaan saraakiisha amniga xuduudda dalkani kenya dalka soomaaliya ay la wadaagaan oo u gadoominaya gudoomiyaha gobolka waqooyiga bariya dalka kenya john otieno ayaa dulucdiisu waxayd in shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya saaran ay ka wada hadlaan hanaanka loo wadaagi lahaa xogaha kooxda al-shabaab ee cabsida ku haysa dadka soomaalida ah degmooyinka kala duwan ee deegaanadaasi degan
jukumu letu kama watawala kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaishi kwa amani haddaynu nahay laamaha amniga hawsha ugu weyn ee inoo taallo waa in dadka yagu ay ku noolaadaan nabad si dadka yagu nabad ay ugu noolaato waa in aynu wada helnaa wada shaqayn guud oo dhammaanteenna kwa ushirikiano wa karibu zaidi na asasi za usalama na tumeweza kujadiliana na tumeweza kuweka mkakati ya kuhakikisha ya kwamba we deal firmly with the al-shabaab threat master john otieno ayaa waxa uu sheegay in dhammaan loo baahan yahay in hogaamiyaasha bulshadu ay noqdaan kuwa u istaaga sugidda amniga xuduudaha dalkani kenya dalka soomaaliya ay la wadaagaan siyaalaha kala duwan ee loogu hortegi karo kooxdaasi al-shabaabna waxa uu ku sheegay inay tahay hogaamiyaasha gobolka iyo weliba dadka waxgaradka ee degmooyinka kala duwan degan oo ka wada shaqeeyo xog isdhaafsina ka sameeyo hanaanka kooxda al-shabaab ay u soo hujuumi karto gudaha dalkani kenya dhacdooyin nooga geysan karto xogaha haatan ay helayaan kooxda al-shabaab waxaad moodaa inay kor u soo kacayaan si marka xogahaasi aynu uga hortagno waxaan u baahannahay sidoo kale in annaguna xogaha aynu iska dhisno oo xogtaasna keliya meeshaynu ka heli karno waxa weeyo waxgaradka iyo hogaamiyaasha kale bulshada iyo weliba caaqiliinta kala duwan ee degmooyinka hoose hivyo lazima uwe katika mstari wa mbele upeana information kwa
waxaan idan leeyahay had iyo jeer cid walba oo isku daydo in ay dalka soo geliso ama ay diwaan geliso qof aanan muwaadin kenyaan ahayn waxa uu noqonayaa mid si toos ah maxkamad aynu u geyno shaqadana aan oga joojinno muktaar macalin oo ka faalooda arrimaha dalkani kenya ayaa waxa uu iga waramayaa haatani waxa ku soo aadiyey kulankani waxaa la filinayaa in xogaha maarata dowladda kenya ay xoojinayso xaaladaha amniga ee waddanka kenya sidoo kale waxaa jiraan colaado badan oo inay dhici karaan oo kusoo food leh jubbaland hadda dhaqdhaqa ay ka socdaan geedo ku hore raskambooni ka dhacay adigu si guud ahaanba waxaa jira xaalada amni oo jubbaland ka socdaa jiraan waayada labada bilood ay ugu dambeeyeen taasna marka waxay keentay dowladda inay ku dhiiranaato in bal xaaladaha xuduudaha arinteeda la xoojiyo marka xilligaas ku soo aaday shirkan
gudoomiyaha gobolka joletiano waxa uu sheegay in xogta al-shabaab ay helayso xog badan ay tahay dadka gobolkuna aad moodo inay ka hurdaan xogahaas ay helayaan marka ma dowladdu cabsi way ka qabtaa al-shabaab mise cabsi waxay ka qabtaa in qulquulatooyin suurtagalnimada ay ka dhici karaan gobolka gado saameynna ku yeelan karo dhankan kale
cabsida ugu weyn ee shirkaasi waa al-shabaab xoogaha la helayo waayo haddii xaggu amni daro ka dhacdo waxaa u suurtoobi kartaa kooxaha argagixisada in si fudud kusoo gudbi karaan xuduudda waayo si marka loo fiiriyo dowladda xagga soomaaliya laba administration baa maarata stateki iyo dowladda federaalka dagaalaysa marka taa waxay keeni kartaa in xuduudka si fudud lagu soo gudbi karo xooga badan oo la helayo marka taasa waxay keentay in xogtaasi la helayo kulmada noocan ayaa dowladda dalkani kenya waxay sanad walba laba ama saddex jeer ku qabataa dhammaan degmooyinka kala duwan ee xuduudda lale dalkani kenya xuduudda lale dalka soomaaliya haatanna john iyo weliba saraakiisha ugu sarreysa gobolkani waxay kulankani kusoo gebagabeen magaalada hanmandheera ee xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan halkaasoo saraakiisha ugu sarreyso dalkani kenya dhanka amnigu ay ahaayeen dhammaantood kuwa xogaha ay isku dhaafsanayeen maxamed faarax shire v o a garisa
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o eda f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halkaad degeystayaa weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markaana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana la socodsiinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
toddobaad ayaa ka haray maalinta caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo ku beegan labaatanka bishan januari ee sannadkan labada kun shan iyo labaatanka trump ayaa intii uu ololaha doorashada ku jiray wacad ku maray in uu dalka ka masaafuri doono malaayiin qof oo sharci darro dalkan ku soo galay iyo muhaajiriinta aanan dukumiintiyada haysan marka uu xafiiska dib ugu soo laabto arrintaasi ayaa welwel ku abuurtay soomaali badan oo aanan haysan sharciga dalkujoogga kuwaas oo intooda badan ku nool gobolka minnesota walaaca dhallinyaradan xuquuqda ay ka helaan gobolka iyo sida ay mudanayaasha lasoo doortay arrinta muhaajiriinta uga warqabaan ayaan ku eegi doonnaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti iigu ah xildhibaan samakaab xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta gobolka minnesota mudane samakaab marka hore soo dhowow marka xiga sidee ayaad uga warqabtaan walaaca muhaajiriinta
nuur xasan nuur adiga iyo bahweynta voice america aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo sidaad la socotid guddoomiyaha gobolka iyo annaga xisbigeenaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay waxaanu diyaar u nahay in aan la shaqayno waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka minnesota ha ahaadaan soomaali ha ahaadaan spanish ha ahaadaan meelba adduunka ay ka imaadeen waxay u imaadeen madangelyo madangelyadaasna waan u sugi doonaa awoodeedana waan u leenahay waxaana diyaar u nahayna inaan difaacno waxaan diyaar u nahay inaan sidaan horey u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo atorneyaal ama looyaro iyo siday jaamacaddii waxbarashadoodii uusii wadan lahaayeen wax allaale waxaan qabanay labadii sanoo lasoo dhaafay waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ha ahaatee heer gobol gobolka minnesota waxay ku yihiin amni waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kuleh bay leeyihiin oo iyaga ka mid ah oo soomaaliya laga soo doortay gobolka minnesota had iyo jeerna waa difaacaynaa wax laga qaadaya haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo sharciga qofka hadduu ku xadgudbo qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka sbanishka ama qof walbuu yahayba waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana
waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha donald trump waxyaabaha ku jiray ama ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka sanjuwel sirieska loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi marka minnesotana dabcan kama mid ahan marka sidee ayaad arrintaasi maarata haddiiba ay dhacdo uga fal celin kartaan nuurow annaga awoodaan leenahay waa gobolka minnesota ciidanka national guardka ama ciidanka gobolka minnesota annaga inaga amar qaataan waxaan annagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee ka mid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka minnesota waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabanno hal mar bay dhacday minnesota in dad laga tarxiilo waxay ahayd two thousand threegii labada kun iyo saddexdii labada kun iyo saddexdiina waxay ku dhacday madaxweynaha iyagaa haystay govornarkii waddankana iyagaa haystay xildhibaanadan iyagaa ugu badnaa oo republican bay ahaayeen xeer ilaaliyahana iyagaa haystay hadda intaasoo dham annagaa haysano gobolkan qof walba oo soomaaliya ama dhalinyaradan derbiga kasoo booday ama dhalinyarada u yimid fursada waxay diyaar aan ula nahay in aan difaacno amnina waxay ku yihiin gobolkooda minnesota laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inay is ilaaliyaan ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysa dulmarin ama dembi aysan gelin waaya dabcan adiga waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii soomaalida usoo baxay mar kale mar kale ayaa lagu soo doortay marka taasi maxay kaaga dhigan tahay maxaadna maaragtay soo qabatay muddoxileedkii hore muddoxileedkaana maxaad rajeynaysaa inaad soo kordhisa adiga iyo xildhibaanada kale ee soomaalida
nuurow aada iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad la socotid annagu budjetkeena ama dhaqaalaheena kaabaha dhaqaalaha gobolka minnesota waxaa lagu qiyaasaa siddeetan bilyan waa bilyan milyan maaha waxaanu haysanay labaatan iyo laba bilyan oon labadii sano oo lasoo dhaafay oo serplus ama lacag dheeraada aan aan xagga caafimaadka xagga waxbarashada xagga dhalinyarada iyo kobcinta sidaad la socotid health careka minnesota waxaan ku darnay inay dhalinyaradan fursad u helaan ay ku aadaan dhakhtarka iyagoo sharci lahayn waxaan u maalgelinay kaabo inay helaan abacato ama lawyer ay ku aadaan oo legal aidka aan u gelinay jaamacadaha inay ku aadaan waxbarashada si ay ay wax u bartaan intay sharcigooda sii sugayaan waxaan kaloon aada ugu ansixinay inay helaan sharciga driver laysinka ama loo yaqaano i d-ga inay helaan oo dadkii ay kamid noqdaan ama guri ku karaysan karaan waxaad la socotaa boqol iyo sideetan milyan ayaa waxaan gelinay small businesska ama dadka raidkii ku dhacay kacdoonkii georgia floyd ninkii madoobaay la dilay iyo dadkii kasoo barakacay dagaalkaas in ay helaan businessyada qaarkood lacago kaaba dhaqaala ay kusoo noqon karaan waxaan kaloo u diyaarinay boqol iyo konton milyan aan ugu talagalnay first generation ama dadka ugu horeeyay oo guryaha gadanayaan oo qaarkood ka heli doonaan konton iyo laba kun konton iyo lix kun ilaa iyo sagaashan kun qaarkood ay guryaha laga dhigayo sidaas daraaddeed ayaa soomaali badan gobolka minnesota ugu soo qulqulaysaa oo ku heleen xildhibaano awood ku leh xildhibaano dadkooda ka warhayo waxna la qabanaya budgetkane miisaaniyadda ugu waaweyn aan wax ka go-aamino sidaad la socotid waxbarashada statekeena qofka hadduu sideetan kun in ka yar suubinayo jaamacadda afarta sano wuxuu ku aadayaa free qof walbana wax ku baranayaan jaamacadaha jaamacadaha ugu qaalisan university of minnesota kale ay ka mid tahay waxaan kaloo ku darnay dhalinyarada iyaga inay fursad helaan dadka sharciga haysan oo waxaan ku darnay luuqadda la yidhaahdo undocumented ama dadka aan sharciga haysan inay helaan inay fursad ku tagaan jaamacadda intay guriga iska fadhin lahaayeen waxaa kaloo aad iyo aad oo muhiim u ahayd aan ku darnay dhalinyarada soomaaliyeed ama dadka muslimiinta haddii caruurtooda la qaadanayo ama inay fursad u helaan in familka ka mid ah ama dad familkooda ka mid ah ama qof kaloo soomaaliya oo luuqada ku hadlay ama qof muslin ah cunugaas in loo geeyo waxaa kaloo aad iyo aad uga mid ah xagga iskuullada gobolka minnesota dhalinyarada from pre school waxa waaye waa iskuulka ugu hooseeya ilaa iyo dugsiga sare in ay wax ku cunaan wax ku cabaan iyagoona ka walwalin cuntadooda cuntada waxaa uga dhignay free waxaan kaloo aad iyo aad amniga u gelinay three point one billion dollars oo ah in aan amniga ku sugno gobolka minnesota waxbarashada leh in dhalinyarada after schoolka iyo waxaasi ay free u helaan waxaa kaloo jira free meal oo cuntada iskuullada ay dadka ka heli karaan dadka danyarta haddii maca caruurtooda ay cunto cunin reerka maca haddii cunto u baahayeen iskuulkii ka qaadan karaan marka wax aad iyo aad u tara badan ayaanu qabanay oon aan bulshada ku kobcinayna dadka danyartaa ee gobolka minnesota meel kastay ka degan yihiin si aan u kor ugu soo qaadno waxaa kaloo ka mid ah dadka businessyada yariiska inay furtaan in laga caawinayo opportunity jirto waxaa kaloo ka mid ah guryaha waxaa kaloo ka mid ah dadka luuqadaha u baahan inay bartaan inaan jaamacadihii ama iskuuladii aan uga dhignay free inay ku tagaan ayagoo waxba laga rabin xildhibaane waa mahadsan tahay dhanka guryeynta oo kale america dadka waxyaabaha walwalka geliya waxaa ka mid ah kirada oo aad maaragtay u sarreysa oo qofka kala bar mushaarkiisa uu ku bixiyo inta badan marka arrintaasi maxaa ka qabateen minnesota dhinaca guryeynta
nuurow aad iyo aad baad u mahadsan tahay aniga waxaan ka mid ahay guddiga guryaha iyo guddiga dhaqaalaha waxaan lacag gelinay hal bilyan dhibac two aan sanadkii lasoo dhaafay sanadkii hadda kii kasii horeeyay intaas in lamid aan gelinay waxaan doonaynaa in aan dhisno ilaa iyo afartan iyo shan kun oo guryo ah oo gobolka minnesota kamid ah inay helaan guryo badan oo dadka ay u jaban oo ranta lah waxaan kaloo gelinay dadkii waxaan ogaanay horta dadka guryaha ugu yar aan lahayn waa soomaalida boqolkiiba labo two percent waa ka yaryihiin ilaa three percent marka taasna waxaan ku dadaalnay inaan helno fursad ay guryo ku helaan ay eega leeyihiin oo konton iyo lix kun aan ka dhigayno oo down paymentiga qofka guriga hadduu soo qaato uu iska dhigo konton iyo lix kun gurigaas asagoo kire ka bixinaya camal ay lamid tahay gurigiisna asaga iska leh in aad u create garayna equity wax la dhaho waxaan kaloo diyaarinay dadka danyartaa afar kun oo section eight ah ama dadka inay helaan voucher waxa la yiraahdo ama certif ama shahaado ay ku helaan guryo ay iyaga dadka danyarta aan ugu talagalnay waxaan kaloo dhaqaalo u dhignay dadka u baahan kirada iska bixin laha ama shaqada laga ruseeyey ama shaqada ka dhamaatay inay helaan fursad aan ka bixinayno guryaha intay shaqooyinkooda kasii helayaan marka saddex ilaa afar wax baan u kala dhignay waxaan kaloon isku daynay dadka raba guryaha inay development suubiyaan ama guryo dhisaan inaan kaaba dhaqaalo ku wax ku siino si ay guryo badan u dhisaan ay dadkeena baahida uga baxaan sidaad la socotid stateka minnesota xagga guryaha aad iyo aad bay ugu liiteen dadkiina waa soo badanayaan dadkan in ka yar baa ku noolaan jirtay qaxooti badan baa imaaday dad badan baa imaadeen marka waxaan doonaynaa xagga guryaha kaabaha dhaqaalaha budgetka stateka waxaan u qoondaynay wax badan oo la taaban karo si aan guryo badan u dhisno si ay dadku u helaan meelo badan ay ku nastaan ay reerkooda ku daryeelaan iyo caruurtooda
xildhibaan waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo magacaygu waa cabdiwahaab garabey kuna sugan magaalada colombos ee gobolka ohio dhammaan bahda v o edu waa salaama waxaa kaloo si gaar u salaama xildhibaan samakaab xildhibaano soomaalida ku nool labada magaalo ay soomaalida u badan tahay minneabolis iyo colombos ohio waxaa jirta arrin ku soo noqnoqotay oo ah isdilka dhallinyarta soomaaliyeed ee labadaas magaalo ku nool maxaa idinka qorshaysan isdilka soo noqnoqda ee u dhexeeya dhallinyarta soomaaliyeed sideena arrinkaas lagu joojin karaa waa maasanta aada iyo aad baad u mahadsan tahay hadda gobolka minnesota aniga ohio uma hadli karo lama socdo laakiin gobolka minnesota dhalinyarada isdilaysa aada iyo aad bay u yaraatay maxaa yeelay waxaan gelinay dhaqaalo badan oo xagga maandooriga subs abuska yani waxyaalaha qaarkood dhalinyarada ay uga baahan yihiin caafimaadka xagga guryaha xagga waxbarashada after schoolka iskuullada gadaashiisa inaan dhaqaalo badan gelino in aan aan dadka soomaalida dad u eg yani hooyooyinkii ama aabihii ama odayaashii ayaan shaqooyin u abuurnay inay wacyi geliyaan dhalinyarada soomaaliyeed meelahay soomaalida ugu badan yihiin hadda haddaad tagtid meelaha qaarka ka mid ah waxaad arkaysaa maamo ama oday ama eedo ama adeer xiran jaakad yellow ah ama green oo oo oo dhalinyaradii ku dhex jiraan oo la hadlayaan oo dhahayaan daroogskan ima ficno haddaad wax u baahan tihiin waxaa diyaarniilanahay innalageeyo meelihii asku isku dhaqi lahadeen waxaan diyaarniilanahay guryihii diyaaraan uga dhignay waxaan diyaar uga dhignay waxbarashadii waxaan diyaar uga dhignay inay helaan fursad ay shaqo ku aadaan marka waa ka soo celinay dhalinyaro badanna waa waa wax wax isbedelah ay badan ayaa ka dhacaya keligan shaqada ma qaban karno laakiin communitigii amin dadkii baan dhex galnay oo dhehnay idinka bal horta shaqa al abuur hanay noqoto dhalinyaradaneh wacyigeliya oo la hadla oo kasoo kaxeeya meelaha iyo drogskii waxaanan isticmaalayaan waa tahay dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa aadan axmed hiirid oo jooga magaalada minneabolis ee gobolka minnesota xildhibaan samakaab waan ku salaamaa marka hore maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doorto gobolka minnesota xiriir nuuco ah ayaa idinkala dhexeeya dowladda soomaaliya sideese iskugu xiri kartaan dowladda soomaaliya iyo dowladda mareykanka oo aada matashaan waa mahadsan tahay
horta aada iyo aada u mahadsan tahay dowladda soomaaliya iyo mareykanka xiriir mali xiriir la yidhaahdo humanitarian waxaan ahayn ama caawitaan oo ah xagga caafimaadka ama xagga daryeelka dadka bini aadanka iyo amniga intaas waxaana dhaafsanayn waa sharci jiro waa sharci yaallo congresska oo ilaa iyo waagii xiriirka ay labada dowlad isku jireen waa ilaa hadeer lagama shaqayn taasna waa kala shaqayn karnaa laakiin inay ka imaataa dowladda soomaaliya waxay leedahay xildhibaano awood leh inay la soo xiriiraan xildhibaanadeena ayna yidhaahdaan arrintaas aan u baahana inaad nagala shaqaysaan si aan xiriirka usoo wada celino waay ugu dambeyntii xildhibaan samakaab sanad kasta waxaa la sheegaa in qoysas tiro badan ay minnesota u guuraan ma ahan oo keliya soomaalida laakiin xataa dadka cadaanka ah ama qowmiyadaha kale ee maraykanka ah maxay taha sababtaas ay ugu guuraan minnesota minnesota waxay ugu guuraan waxaa la yidhahdaa annagu dad walba oo oo waa soo dhoweynaa wadankan amin gobolkaanaan joogno dad badan oo kala duwan baa kusoo qaxay norwegianka baa kusoo qaxay ilaa iyo laba boqol toddobaatan oo sano ka hor oo waxay uga soo qaxeen inay ku helaan amni inay ku helaan nabad scandinavianka kusoo kaxay waxaa kusoo kacay polishkia kusoo qaxay germankia kusoo qaxay waxaa kaloo yimid inta oo nolol fiican u imaaday britishkii ama dadka loo yaqaanay yurub meel walbaa dadka uga kala imaan jireen laakiin afartankii sano ilaa kontonkii sanoo lasoo dhaafay dad badan oo oo ajnabi oo kala duwan oo asia ka yimaaday ama africa ka yimaaday ama qowmiyadda soomaaliyada baa aada iyo aada ugu soo baaxday waxayna u imaadeen inay yacni waa dad qaxooti hore u ahaan jiray way fahansan yihiin dhibaatada ayuu soo maraya shaksi kasta oo imaanaya meesha aniga waa dareemayaa because waxaa yeelay waan garanayaa shaksi kastoo soomaaliya ama shaksi kastoo qaxootiya oo soo maray dhibaatadu soo maray iyo wuxuu la kulmay yacni wixii dhagahigay kusoo dhacayeen qaarkood waa maqlaya marka waxaan had iyo jeer isku dayaynaa inaan dadkaasi wax la qabano amni ay helaan fursad shaqo helaan intaan anagu waddankan joogno waxaan had iyo jeer ka shaqaynaa inaan hal abuur subino xagga shaqaada dhaqaalaha gobolka minnesota waxaa ku yaala ilaa iyo conton warshadood ama conti conton company oo combaniyada ugu waaweyn caalamka iyo iyo gobol iyo iyo iyo iyo countryga ama combaniyada ugu waaweyn ayaa ku yaalo ilaa iyo conton company oo ka mid ah combaniyada ugu magac dheer ama ugu sumcad dheer ama ugu dhaqaalaha badan ee ee ee maraykanka iyo adduunkaba waxaa kamid ah basbaya kamid ah waxaa kamid ah taargad oo kalea kamid ah waxyaalo badanaa kamid ah oo had iyo jeer waxaan gobolkeenana aada iyo aada ugu horeynaa xagga iisheeg beeraha boqol kiiba soddon iyo afar waa waa beeraley inkamkeenana soo gala ama dakliga inta kalena waa caafimaadka iyo technolojiga iyo warshadahaasi dhaqaalahaas kaaba ay kasoo galaan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan samakaab xuseen oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
ruuxkujamataajalkii ka santo jiifka guurtoo joogsan weyde jannoy bilcanidruuxkujamataajalkii ka santo jiifka guurtoo joogsan weyde jannoy bilcanida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida jah qurxoon iyo jamaan saliida joog dhammaysiyo jawharata samida oo jallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida jah qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida jarayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani hunooy baybi ka jeesani addooy uur kula jirtaa kuba janayno kuu jijilicdo kuna jeellane mad kajeesani kajeesani hunooy kajeesani wayway ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurtoo joogsan weyde jannooy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurtoo joogsan weyde jannooy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboode juuqsan liida jiridhacoode jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihidaa wanjiboode juuqsan liida jiridhacoode jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihidaa jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ur kula jirtaa kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeellane mad kajeesani kajeesani hunooy baybi kajeesani addooy ur kula jirtaa kuba janayno ku jiljilicdo kuna jeellane mad kajeesani kajeesani hunooy kajeesani wayway ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurtoo joogsan weyde jannooy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurtoo joogsan weyde jannooy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboode juuqsan liida jiridhacoode jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihidaa wanjiboode juuqsan liida jiridhacoode jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihidaa jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ur kula jirtaa kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeellane mad kajeesani kajeesani hunooy baybi kajeesani addooy heeskaasi uu nagu luqaynaya fanaanka ismaaciil dalan ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo jeelane mad kajeesani kajeesani hunooy kajeesani wayway waan ku jeclee jaalma ii noqon waan jiranahee naftan ku jaba way jaraysaayo jeex ma ii noqon Aa, waan ku jeclee jaalma ii noqon